haben wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunidoo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo isniina oo oktoobar ay tahay afar iyo toban sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunida waxaa ka mid ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kala diray maamulka iyo golaha deegaanka magaalada xudur ee gobolka bokool ma intuun ku sheegane ini degmadii xudur maamulkii golaha deegaanka degmadii xudurse oo se sharee lahka dhisi afarsen oo sharee dhaben oo lamasinan dhammaati oo lamasinan dhimanayti ini geeka se sharo dare laka shaldiri taasna ma aqbalaana geenna ma aqbalaana hamiigna ma aqbalaana
sidoo kale waxaan idiin haynaa elayska v o e-da oo toddobaadkan aan ku eegayno arrimaha shidaal sahminta iyo soo saarista shidaalka soomaaliya sida heshiisyada intaan galnayba badanaa ku qoran boqolkiiba konton in ayagana ay qaataan iyo boqolkiiba konton laakiin markaa fiiriso dee waxay bixinayaan corporate income tax oo thirty percentage ah waxay bixinayaan lacago kaleeto la yidhaahda royalty waxaasoo dhan markaa isku soo darto profit sharinka waxyaabahaas markaa ku dartana inta ugu badan oo profitka almost toddobaatan waxaa ay aadaysaa dhanka dowladda soomaaliya
barnaamijkii qurbe xubintii dooda gaabneed iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaaad ku soo dhowaataan warkeennii caalamka war qoraala oo ka soo baxay aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu sheegay in laga heshiiyey tallaabo uu guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi uu dhowaantan kaga xayuubiyey xubinnimadii golaha wasiirra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalex axmed jaamac qoraal lagu qoray barta ay leeyihiin aqalka sare ayaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliyaba si wada jira waxay ugu heshiiyeen in arinkaasi ku saabsan go-aanka uu horey maamulka uga qaatay bishii waa bishan inuu ku guda jirno labayo tobankeedii in laga noqday qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ayaa sheegay in dadaalo siyaasadeed oo labada dhinac ah loogu kala dab qaaday oo xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaarahaba ay qayb ka ahaayeen markii dambe lagu guulaystay in arrinkaasi lagu xaliyo jaamacno uu sii wato xubinnimadiisii aqalka sare guddoonkaasi xilka xayuubinta ku sameeyey ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa wuxuu u cuskaday ku-xigeenka ra-iisul wasaare waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ee saalax axmed jaamac in uu jebiyey shuruudo uu uga sii mid ahaan lahaa aqalka sare ee baarlamaanka kadib markii uu soo xaadiri waayey afar kal fadhi oo baarlamaanka ah isaga oo sheegay saalaxna in lagu bedelay ibraahim suleymaan iidle oo ahaa musharaxii xubinnimo ee aqalkaasi sare kursigaasi kula tartamay jaamac saalax ayaa go-aankaasi guddoomiyaha ku tilmaamay mid baal marsan sharciga xilka qaadista senator saalax ayaa dood weyn waxaa u kala qaybsamay dhinacyada baarlamaanka dhexdooda gaar ahaana kuwa aqalka sare oo qaarkood ka soo horjeestay habraaca loo maray halka kuwo kaleetana ay taageereen gudoomiyaha anrahde waa dowladda maraykanka ayaa axaddii shalayto waxay ku dhawaaqday inay gantaallo casri ah oo nooca cirka ee loo yaqaano thad iyo sidoo kaleeto ciidamada maraykanka ay u dirayso israa'iil si ay markaas u xoojiyaan nidaamka difaaca cirka ee israa'il maalmo kadib markii iiraan ay madaafiic ku garaacday israa'iil madaxweyne joe biden ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid lagu difaacayo israa'iil waxa uuna tani ay ku soo beegmaysaa iyada oo la filaya in israa'iil ay ka jawaab bixiso duqeymihii cuslaa ee koodii bishan oktoobar ay kala kulantay iiraan oo ay ku garaacday in ka badan boqol iyo siddeetan gantaal kuwa guuxooda ka dheereeya ah halkaasi afayeen u hadlay aqalka bentagonka ee dalkan maraykanka ee wasaaradda gaashaandhigga lana yidhaahdo magaciisa major general patrick rider ayaa waxa uu ku tilmaamay daabulistaasi hubka iyo ka qayb qaadashada taageerada ballaaran ee maraykanku uu siinayo israa'iil in wuxuu yiri laga difaacayo iiraan iyo kooxaha kaleetee taageera ee danaha maraykanka kasoo horjeeda gobolka dhanka kaleeto ciidamada israa'iil ayaa sii xoojiyey weerarada ay ka wadaan maalmahan waqooyiga gaza iyadoo halkaasina ay taangiyo ay gunta usii gelayaan magaalada gaar ahaana degmada la yidhaahdo sheekh ridwaan halkaasi oo qoysas fara badan ay ka barakaceen guryahooda aroornimadii horetee isniinta maantay ta-aduqeyn xagga cirkoo ciidamada israa'iil ay la beegsadeen teendhooyinka ah ay gabaadsanayaan dadka barakacayaasha ee ku yaala gudaha isbitaalka al aqsa ee bartamaha magaalada aqsa ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay in ka badan saddex qof afartan kaletana dhaawacyo ay kasoo gaareen warbixin cusub oo axadda maanteeta ah ay daabacday bangiga waa axaddii shalayta aheyd ee bangiga dhexe bangiga adduunka ayaa waxaa lagu muujiyey in lix iyo labaatan waddan oo kuwa ugu saboolsan ah caalamka ay ku nool yihiin boqolkiiba afartan dadka ugu fakhrisan dadyooga caalamka lagu leeyahay deen ka badan intii horey loogu lahaa sanadkii labadii kun iyo lixdii warbixintaasi ayaa intaasi raacisay in wadamadaasi ay sii kordhayaan oo ay usii nuglaanayaan masiibooyinka dabiiciga ah iyo sidoo kaleeto khataraha kaleeto ee heesta ee ay kasoo kaban karin warbixintaasi ayaa lagu ogaaday in dhaqaalaha dalalkaasi celcelis ahaan hadda uu aad u sii liito uuna sii nuglaanayo ka hor inta uusan dunida ka dilaacin xanuunkii covid kana dhibaatadoodu ay soo bilaabatay xilli dunida inteeda kaleeto ay si weyn uga soo kabsanayso covid kana dalalkaasi weli dibudhac dhinaca dhaqaalaha ah uu ku yahay covid kii waxaa warbixintaasi ka hadlaysa mashkiladaha haysta dalalkaasi lagu sheegay in saddex meelood laba meel oo ka mida lix iyo labaatankaasi wadan ee kuwa ugu saboolsanee dunida ah ay isku horimaadyo hubaysane ka dhacaan oo ay adag tahay ayaa la yiri ilaalinta nidaamka kala dambeynta sababo la xiriira habraacsanaan la-aanta hay-adaha iyo bulshada taasi oo xanibaysa maalgashiga shisheeye iyo sidoo kaleeto in la dhoofiyo badeecooyinka dalalkaasi ay soo saaraan inta badan wadamadaasi daraasaadka laga sameeyay ayaa u badan afrika gaar ahaana afrikada saxaraha ka hooseysa laga soo bilaabo ethoobiya chad ilaa iyo sidoo kaleeto congo waxaase ka sii liita sidoo kaleeto oo dalalkaasi ka mid ah lix iyo labaatanka afghanistan iyo yeman warkii dunidan ah waa naga intaa markanna xudur aan ku bilowna eh wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa soo saartay wareegto ay ku kala dirayso golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ee gobolka bokool arrintaasi ayaa dhalisay in qaar ka mida shacabka gaar ahaana kuwooda ku nool magaalada xudur ay maanta halkaasi ka oogan tahay dibadbax ay uga soo horjeedaan go'aamadan warbixintan baydhabo waxaa kasoo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa kala dirtay golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaa loo cuskaday kala dirista golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur wada shaqayn la-aan maamulka degmada xudur iyo kan gobolka bakool iyo wada shaqayn la-aan maamulka degmada xudur iyo hay-adaha kale ee dawliga waxaa lagu xusay wareegtada wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ay ku kala dirtay in dhowaan lasoo magacaabayo guddi heer degmo oo sii wada howsha maamulka degmada marka ay soo baxday wareegtada lagu kala diray guddoonka iyo golaha deegaanka magaalada xudur waxaa magaalada ka dhacay dibadbax looga soo horjeeda kala dirista maamulka degmada xudur shacab caraysan ayaa xiray waddooyinka magaalada kuwaasi oo ku dhawaaqayay ereyo ay ku taageerayeen maamulka la kala diray qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka magaalada xudur ayaa shir jaraa-id ku qabtay magaalada cali xuseen xasan guddoomiye ku-xigeenka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool xubnaha golaha deegaanka ee shirka jaraa-id qabtayna ka mid ah ayaa sheegay inaysan aqbalaynin sharci darra in lagu kala diro golaha deegaanka iyo maamulka ma intuunku sheegane ini degmadii xudur maamulkii golaha deegaanka degmada xudur oo se share laha ka dhisi afarsen oo share gaben oo lamasinan dhammaati oo lamasinan dhimanayti inigee kase sharo dare laka shaldiri taasoyn haddii unan maamulkii golaha deegaankaana dadkii deegaankan dhaladayanna dankii deegaanka andhaaradayanna ee maamsuulid deegaanma lakaga madi hayni taasna ma aqbalaana geena ma aqbalaana hamiigna ma aqbalaana unuun caalamkoona bulshada heer xudur may sheeganeh walaysaa dunku bilowda ini wal kasto degmadunku dhihi mas-uuliyadiye wasaaradda arrimaha gudaha ayaa la weydiiyey iyo korku saaranta wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo xaaladda kacsan ee ka jirta magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool inkastoo barqanimadii maanta ay kacsaneed xaaladda magaalada xudur mudaaharaadyadana ay ka dhacayeen haddana waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada amniga ay xaqiijiyeen amniga magaalada xaaladduna ay haatan deggan tahay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mas-uuliyiinta caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa maanta isniina sheegay in duqeymo xagga cirka oo israa'iil ay la beegsato isbitaalka shuhadada al aqsa ee ku yaala magaalada deeral balax ay markaasi ku dileen ugu yaraan afar qof halka ku dhowaad afartan kaleetana ay ku dhaawaceen weerarkani ayaa yimid saacada un kadib markii weerar kaleeto oo israa'iil ay ku qaaday isla iskuul ku yaala nusreed ay ku dishay ilaa iyo shan iyo toban qof oo ka mida barakacayaasha falastiiniyiinta warbixintan ay qortay v o e da waxaa wararkeedii ugu dambeeyey ee gaza soo koobaya oo soo akhriyey xuseen barre aadan ciidamada israa'iil ayaa sheegay in bartilmaameedka duqayntu uu ahaa kooxaha hubaysan ee ku dhuumaalaysanaya goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah sidaa ay hadalka u dhigeen hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga falastiiniyiinta unruwa ayaa isniinta maanta ah sheegtay in habeenkii xalay waxa uu ahaa habeen argagax badan hay-addu waxay sheegtay in iskuulka loo diyaariyey in isniinta maanta ah lagu tallaalo carruurta si looga hortago cudurka dabaysha ee booliyo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midooda yurub josef borel ayaa isaguna isniinta maanta muujiyey walaac weyn oo ku saabsan weerarada ciidamada israa'iil ee dhaawacay ciidamada nabad ilaalineed ee ka tirsan qaramada midoobey ee ku sugan koonfurta lubnaan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey ee ku sugan lubnaan ee unifil oo ka shaqaynaya goob ku taala bartamaha koonfurta israa'iil ayaa sheegay axaddii in saddex guuto oo ka tirsan ciidamada israa'iil ay gudaha u galeen lubnaan markii askarta ciidamada nabad ilaaliyaashu ay galeen xaruntii gabaadka u ahayd hay-adda qaramada midoobey ayaa sheegtay in laba taangi oo israa'iil ay leedahay ay burburiyeen iridda ugu weyn oo ay xoog ku galeen dhacdadan ayaa ahayd tii ugu dambeysay taasoo dhaawacday ugu yaraan shan askari oo nabad ilaaliye ah oo ka tirsan qaramada midoobey tan iyo khamiistii xogeyaha difaaca maraykanka lloyd austin ayaa arrintan kala hadlay wasiirka difaaca israa'iil yoaf galand oo uu isniinta maanta ah telefoonka kula xidhiidhay bentagonka ayaa sheegay in austin uu u adkeeyey muhiimadda ay leedahay in israa'iil ay qaado dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo sugo badbaadada iyo amniga ciidamada unifil ee ku sugan koonfurta lubnaan ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa isaguna axaddii ugu baaqay qaramada midoobey in ciidamadeeda nabad ilaalinta ay ka saarto goobaha oo ugu yeeray goobaha halista ah ee koonfurta lubnaan isagoo ku eedeeyey xoogaga xisbullah in ay u adeegsanayaan ciidamadaasi sidii gaashaanka oo kale gaar ahaan dagaalka ay israa'iil kula jiraan unifil oo ah ciidamo gaaraya sagaal kun iyo shan boqol oo askari oo dalal kala duwan ka socda ayaa la aasaasay kadib duulaankii israa'iil ee lubnaan sanadkii ciidamada ayaa iminka loo xil saaray ilaalinta xabad joojin soo afjartay dagaalkii saddex iyo soddonka maalmood socday ee dhacay sanadkii labadii kun iyo lixdii ee u dhexeeyey israa'iil iyo xisbullah militariga israa'iil waxay sheegeen in weerar droon ah oo axaddii ay qaadeen kooxda xisbullah oo fadhigeedu yahay koonfurta lubnaan lagu dilay afar askari oo israa'iili ah halka toddoba kale ay ku dhaawacmeen xogeya gaashaandhigga maraykanka ayaa tacsiyo u diray weerarkaasi intii uu kala hadlayay gallant sida uu sheegay bentagonko sidoo kale xogeyaha gaashaandhigga maraykanka ayaa walaac ka muujiyey xaaladda bini'aadantinimo ee murugsan ee kaza dhinaca kale agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa axaddii sheegay in hay-adda gurmud ay gaarsiisay laba isbitaal xogeyaha ayaa sheegay in gargaarkaasi la gaarsiiyey xili uu dagaalku socday wuxuuna intaasi ku daray in daraawaladii w h o iyo kuwii ururka bisha cas ee falastiin lagu sameeyey baadhitaan xadgudub ah iyo xabsi kumeel gaar ah oo lagu xidhay barkantarool taaso oo aan sharciga waafaqsanayn maraykanka ayaa axaddii ku dhawaaqay inuu israa'iil u dirayo nidaamka difaaca gantaalada casriga ah iyo in ka badan boqol askari oo maraykan ah si ay u maamulaan qalabkaasi
mahadsaned xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobaya halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa tabinteenna tooska ah idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii ilayska v o e da oo toddobaadkan aan ku eegayno arrimaha shidaalka sahmintiisa iyo soo saaristiisa soomaaliya haddiiba ay hirgasho sida la filayo waa kan maxamed colaad xasan oo inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno sahaminta shidaalka soomaaliya innaga oo diiradda saarayna wararkii ugu dambeeyey ee ku lug lahaanshiyaha turkiga ee arrimaha soo saarista saliidda soomaaliya soomaaliya oo haddan la sheego inuu qani ku yahay khayraadka dabiiciga ah ayaa dadaal ugu jirta dib u soo noolaynta dhaqaalihii dalka ee sida weyn ugu burburay dagaaladii iyo colaadihii aafeeyey waddanka muddo ka badan soddon sannadood dadaalladaasi ay dowladda soomaaliya waddo waxaa qayb ka ahaa sidii soomaaliya deymaha looga cafi lahaa kubiiristii ay soomaaliya ku biirtay suuqa dhaqaalaha bulshada bariga afrika iyo haatan oo ay soomaaliya doonayso in la sahmiyo lana soo saaro khayraadkeeda shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah dhowaan dowladda turkiga ayaa muujisay siday u danaynayso shidaalka soomaaliya taasoo keentay dadaallo iskaashi oo dhanka sahminta iyo soo saarista ah oo uu turkigu ka bilaabayo lakabyo badeed ku yaalla soomaaliya madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo dhowaan ka hadlayey munaasabad uu ku sawootinayey markabka shidaalbaarista ugu socda soomaaliya ayaa ku yidhi fariin qoraala oo uu soo dhigay bartiisa x ee hore loo ohan jiray twitter markabka uruj riis oo adeegyo muhiima u hayay dalkeenna tan iyo labada kun toddobiyo tobankii ayaa hadda wuxuu soomaaliya ka samayn doonaa howlo shidaal iyo gaaska dabiiciga ah uu kaga sahminayo soomaaliya wuxuu sahmin doonaa saddex goobood oo shati leh goobahaasi oo midkiiba daboolaya dhul bedkiisu dhan yahay shan kun oo kilomitir oo isku wareega ayuu erdogan ku yidhi bogga ex erdogan ayaa dhinaca soomaaliya u sagootiyey shaqaalihii markabka wasiirka tamarta ee turkiga albarslan bayraktar ayaa sidoo kale ka qayb galay xaafladda markabka uruuj riis ayaa sahmin ku samayn doona badda soomaaliya iyadoo la tix raacayo heshiis ay bishii maaj ee sannadkan kala saxiixdeen wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah ee turkiga iyo wasaaradda batroolka iyo macdanta ee soomaaliya wasiirka wasaaradda batroolka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o eda uga warramay heshiiska turkiga iyo soomaaliya ee keenay in markabka loo diro soomaaliya heshiiskaasna waxaa u masalaya dowladda turkida waxaa ku masalaya shirkadda ama turkey oil company oo loo yaqaano t p a o heshiiskaas markaan galnay waxaan isla meel dhignay oo aan ka wada shaqeynay qorshihii lagu shaqeyn lahaa ama work plankii sida ku qoran p s a ga markabkan oo lagu naqshadeeyey laguna dhisay turkiga ayaa waxa uu ururiyey xog dhan saddex iyo labaatan kun oo kilomitir oo laba jibaaran ilaa labada kun toddoba iyo tobankii howshan cusub ee baarista shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dhulbadeedka xeebaha soomaaliya ayuu u adeegsan doonaa hanaanka saddex gosoodka ee loo yaqaano tr d waa kan wasiir cabdirasaaq oo sharaxaya hanaanka baaris ee markabkan uu samaynayo
sidaa la socoto waa qaali runtii waxay leeyihiin turkida ilaa dhowr markab oo three d sismic sameeya oo kuwii ugu dambeeya ah technology ahaan oo weliba keliya ma aha sismica markuu sameynayo sahminta uu qaadayo oo keliya ma aha isla intaas uu wadana wuxuu sameynaa processing two d ga ayaa badanaa sheegay khayraad inuu ku jiro oo meesha batrool iyo gaas intaba waa ku jiraan batroolkaana ku badan weliba two d ga waa lagu sameeyaa drilinka waa lagu sameeyaa combaniyada intooda badan two d ga ku sameeyaan drilinka laakiin three d ga waa kasii fiican yahay kalsooni zaa-id uu ku siinaa meesha ugu habboon ee aad ka sameyn lahayd qodaalka bloga meesha ugu habboon aad ka qodi lahayd ayuu ayaad ayaad ogaanaysaa tilmaan fiican uu kaa siinaa three d ga two d sismic horaa loogu sameeyey waa la turjumay waa la process gareeyey prospectiga aada ugu fiican yahay inuu batrool meesha uu ku jiro marka annaga ayaa marka aan heshiisyada a galayno p s a ga shuruudaha ku qoran heshiiska ayaa waxaa kamid a inaan dhahno combaniyada waa inay sameeyaan three d sismiga ama saadintii saaminta oo three d ga waa inay sameeyaan annaga ayaa yani heshiiskay ku qoran tahay marka badanana waa sameeyaan annagana waxaan prefer gareyneynaa si kalsooni buuxda loo helay in yani ay sameeyaan three d sismiga markabka baarista turkiga oo ay wehliyaan maraakiib kale oo uu turkigu leeyahay oo isugu jira kuwa dagaal oo ammaankiisa sugaya iyo maraakiib ka caawin doona tasiilaadka iyo sahida ayaa waxa uu sii mari doonaa badda mediteraneanka ilaa kanaalka suways wuxuu kaloo sii mari doonaa badda cas waxaa lagu wadaa inuu gaaro xeebaha soomaaliya dabayaaqada bishan aynu ku jirno ee oktoobar waa kan wasiirka batroolka soomaaliya cabdirasaaq oo nooga warramaya wakhtiga ay hawshan soconayso iyo safarka markabka turkiga
waxay qaadanaysaa sida loogu talagalay ilaa iyo sagaashan bisha ugu badnaan inay kusoo gabagabeeyaan koleyto markay soo gabagabeeyaan isla markabka gudihiisa processinkina waa sameynayaan laakiin datada analysiska iyo interpretationkii markay soo baxaan kadib ay sameynayaan oo another three monthsna way qaadanaysaa taasna marka qaaditaankii datada la qaadayo oo saaminta la sameynayay iyo dhamaystirkeeda marka laisku daro adiga muddo lix bilood ay qaadanaysaa marka laga bilaabo bisha octoobar dhammaadkeeda oo ay bilaabayaan safarkaas saaminta ah markabkan waxaa la socota maraakiib kaleeto oo navy ah iyo maraakiib oo support ships ah ama kuwii logistics wixii u baahdo siin lahaa isku geyn waa toddoba markab ayaa la socoto taqriiban wuxuu sii socod nooraa labaatan koo iyo labaatan cisho meelaha kadibna xamar uu tegayaa halkaasoo haddana haddana xafladdii ugu dambeysay oo xaflad kale loogu qaban doono oo uu madaxweynaha kasoo qeybgeli doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee dalka turkiga horraantii sanadkan turkiga iyo soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis isafgarad ah oo ay shirkadda turkish petroleum oo ah shirkadda shidaalka qaranka ee turkiga ay shatiyo ku heshay saddex goobood oo biyaha soomaaliya ah oo ku beegan biyaha maamul goboleedka galmudug haddaba ma jireen heshiisyo ay horey soomaaliya u gashay oo dhinaca shidaalka ah gaar ahaan lakabyadan turkigu baarayo su-aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya maxamed mukhtaar
meesha hadda laga saxminayo oo ma aha waa markii ugu horreysay soomaaliya ee heshiis kula gasho shirkado caalami ah ama ha noqoto turkiga ama cid kale ha noqoto waa markii ugu horreysay dhulbadeedkaas maaha dhulbadeed horey loo bixiyey soo way jirtaa dhulbadeed soomaaliya ee mar hore ay heshiis la gashay oo shirkadihii axon mobile iyo shell ay kula gashay balse laakiin dhulka hadda la siiyey saddexdas blogga ayaan hore usoo sheegnay ma aha mid horey shidaal ee soomaaliya ee heshiis ugu galayso waa markii oo ugu horreysay
marka labadan lakab maxay kaga duwan yihiin kuwii horey loo sahmiyey ee ay soomaaliya suuqgeynta u samaysay runtii waxaan ogaan doonaa marka xog ururintan laftigeeda oo tree d-ga la isticmaalayo marka la sameeyo natiijada ka soo baxda ayaa waxaan dhihi karnaa si cilmiyan ah waxay kaga duwan tahay kuwa kale balse hadda sidaan wada ognahay oo two d-kii waxa uu tilmaamay in meesha ay fursad fiican ka jirto in uu shidaal uu ku jiro mudane maxamed mukhtaar soomaaliya oo hadda colaad ka soo baxday diyaar ma u tahay ama awood ma u leedahay maareynta shidaal laga soo saaro xilligan dabcan soomaaliya ma laha sifayn batrool waxaan intaana dagaalada dhicin ka hor waxaan lahaan jirnay sifayn batrool oo ciraaq sooma la dhihi jiray oo soomaaliya iyo ciraaq ay iska kaashadeen maalintii waxay soo saari kartay ama ay capacity u lahayd inay toban kun oo fusto ay soo saarto bal sidaan la soconno waa waxay ka mid noqoto waxyaabihii dagaalada saami sokey ee ku baaba'ay marka soomaaliya hadda ma laha awood ay ku sifaysato shidaalkeeda waxay noqon doontaa shidaalka soomaaliya laga soo saaro in inta la qaado waddamo kale la geeyo la sifeeyo dan kadib soomaaliya ay dib usoo dhoofsato guud ahaan marka markaad fiiriso arrimaha shidaalka soomaaliya oo aan la galnay turkiga waxay tilmaamayaan soomaaliya inay fursad fiican u leedahay kheyraadkeeda ay ka faa'iidaysato balse laakiin waxaasoo dhan waa qeybaha turkida iyo farsamadii dhankaas ka socotay sidoo kale soomaaliya waxay samaystay hay-adda shidaalka soomaaliyeed ayay samaysatay taa laftigeeda waxay u baahan tahay inaan xoojino markaad fiiriso miisaaniyadda hadda hay-adda shidaalka soomaaliyeed oo sanadkan waa hal milyan iyo laba boqol oo kun laakiin dee waxyaabaha laga rabo hadda inay maamusho hadda tan iyo madaxweyne xasan sheekh markuu yimid lix iyo toban block ayaa dhul badeed ah ayaa la bixiyey inkastoo ay ku jiraan dhul beriya qaarkood ah ay ku jiraan dee waxaa maamulad ayay u baahan tahay aqoon ayay u baahan tahay farsamo ayay u baahan tahay dee dadkii markaasi aqoonta lahaa dee in lasoo kiraysto agabkii loo baahnaa la helo waxay u baahan tahay dhaqaale miisaaniyadda sanadkan ugu jirto waa laba kun labaatan iyo afartan waa hal milyan laba boqol oo kun celceliska markaa fiiriso macnaa waa hal milyan waa boqol kun bishii ah marka de kuma filna baahida aan u qabno dadka aan rabno inaan soo kiraysanna ama ay noo shaqeeyaan ama arrimahaas aan u isticmaalno de lacag lagu kiraysan kara maaha marka waxaan u baahannahay xoojinteeda u baahan tahay tayanteeda u baahannahay waa gartay dhinaca kale markaan siyaasadda xaggeeda ka fiirino soomaaliya oo hadda ku dhisan eh, nidaam federaali ah ayaa madaxdu ku heshiiyeen eh, hanaanka wadaagista kheyraadka dalka eh, kulan ay ku yeesheen eh, madaxda maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo maamulka muqdisho magaalada baydhabo sanadkii labada kun sideed iyo tobankii marka heshiiskan ma yahay mid taagan ilaa hadda heshiis bilow fiican ayaa ayuu ahaa balse laakiin ma dhammaystirno waa waxyaabaha loo baahan yahay soomaalida in aan ka wada heshiino arrimahaas ka faa'iidaysiga kheyraadka ee dabiiciga ah ee sida loo wada yeelanayo sida loo wada maamulanayo iyo sida looga faa'iidaysanayo ee sidoo kale heshiiskaas baydhaba waxa uu ahaa bilow fiican ayuu ahaa balse laftigiis wuxuu u baahan yahay in lagu noqdo waxa u baahan yahay turxan bixin ayuu u baahan yahay waxa isku dhex jira heshiiskii shidaalka iyo midkii macdinta ayaa isku dhex jiray marka wuxuu u baahan yahay labadaas in la kala saaro oo dee heshiiska shidaalkana si gooniha loo qoro heshiiska macdintana si gooniha loo qoro waxa u baahan yahay laftigeeda in lagu daro manaha qaybistaas la kala qaybiyo la yiri manaha gobolka wax soo saara intaa ha yeesho dowladda dhexe waxa intaa ha yeerato dowlad goboleedka intaa ha yeerato waxaasoo dhan wuxuu u baahan yahay in lagu daro qodob sheegaya in arrintan dib loo eegayo shantii sano tobankii sano waqti ka mid ah waayo dhaqan waxaa iska jira soomaaliya mar haddii qaybta lagu dhawaaqo oo aan kaa lagu darin in dee waxaan loo akriyay inay tahay abadiyan markasay taas u dhicin waxyaaba badan oo marka wuxuu u baahan yahay in laga saxo heshiiskaas ayuu u baahan yahay xogta uu markabkan turkiga soo ururiyo ayaa lagu falanqayn doonaa magaalada ankara si loo ogaado meelaha uu markabkan ka qodayo shidaalka wasiir cabdirasaaq ayaa ka warramaya sida soomaaliya iyo turkiga ay u wadaagi doonaan dhaqaalaha ka soo baxa kheyraadka shidaalka marka ugu dambaysa ee la soo saaro mustaqbalka sida loo wadaagayo waa fifty fifty ayaa ku qoran oo ah yacni sida heshiisyada intaan galnayba badanaa ku qoran boqolkiiba konton in ayagana ay qaataan iyo boqolkiiba konton laakiin markaa fiiriso dee waxay bixinayaan corporate income tax oo thirty percentage ah waxay bixinayaan lacago kaleeto la yiraahdo royalty waxaasoo dhan markaa isku soo darto profit sharingka waxyaabahaas mardhan markaa ku dartane inta ugu badan oo profitka almost toddobaatan waxaa ay adaysaa dhanka dowladda soomaaliya haddaba maxaa ahmiyada oo arrintan shidaal baarista iyo soo saarista ka dambaysa ay u leedahay soomaaliya waxaan su-aashaa sii weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed xaashi carabey runtii sidaa la socota soomaaliya heshiiskan wuxuu leeyahay wax aada iyo aada weyn oo faa'iidaha marna aan lasoo koobi karin saasaa la socoto kheyraadka soomaaliya ama batroolka soomaaliya ma aha mid horey looga faa'idaystay oo waa maaragtay mid aan weli aan lasoo saarin wadamada oo shidaalka soo saaray ama ka horumarina waxay ka gaareen adduunka maaragtay meel la taaban karo ama loogu yahay dhaqaalaha dalka ama g d p ga maaragtay wadamada adduunka o dhan sida uu maaragtay usoo saara shaqo abuur haddii aan lahayd iyo nolosha dadka sidii u bedelo marka soomaaliya maadaama wadan dagaalo sokeeye iyo dhibaato kusoo jira muddo uu yahay haddana soo qabanaya ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan ba waxaan goorsanay in dhaqaalihii wadanka sidii lagu horumarin lahaa laga faa'iidaysto kheyraadkii dalka haddii maclin noqon lahayd adishidaal noqon lahayd marka heshiiskan wuxuu horseed u yahay oo maaragtay uu tilmaamayaa in la helo faa'iida aada iyo aada u fiican oo dhaqaalaha dalka kor u qaadayo shaqo abuur keenaya caafimaadka iyo nolosha dadka wax ka bedelaya dhinaca kale haddaan wax kaa weydiiyo wadamo badanoo waxaa jira shitaal qotay sida soomaaliya oo kale iyagoon hore u samaynin waxaa ka mid ahaa waddanka south sudan oo kale nigeria hore u qoday afrika markaan kasoo qaadana oo kale wadamadaasna waxaa laleeyahay dhibaato unbay kasii qaadeen wax dheefahoo weynahoo kasoo galay musuq maasuq iyo maaragtay dhibaato iyo gaajo unbaa ka dhacday ma qabtaan cabsi ah waxaan la yidhaahdo oil cars ama mushkiladda saliiddu ay wadato ma ka fikirteen inay imaan karto soomaaliya mustaqbalka marka soomaaliya dowladda soomaaliya waxay ku guuleysatay markii horeba in ay maaragtay shuruucdii ay diyaariso oo shuruuc caalamiya oo la jaan qaadi karto muxuu ahaa adduunka si aan u dhicin waxyaabahaas iyo waxyaaba lamida oo kale waa kaansanaa maaragtay nigeria oo kale in dhibaato ka dhacday south sudan oo kale waa ognaayay marka si waxyaabahaas oo kale iyo wax lamida u dhicin waxaan sameynay petroleum low oo waxyaabahaas oo dhan ay ku cad yihiin soomaaliya waxaa loo sameeyey sharciga brocrimitiga oo maaragtay kamid a shuruucda maaragtay lagu dhaqaayay marka heshiisyada la galayay oo heshiisyada aan gelayna aan ku galnaa kamid a sharci canshuurta berigaa loo sameeyey oo canshuuraadkii iyo wixii oo dhan ilaalinaya waxaa kamid a soomaliya waxaa loo sameeyey sharciga deegaanka oo maaragtay deegaankii iyo wax oo dhan ilaalinaya environmental lowgii waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha maaragtay loogu talagalay inay controlaan maaragtay si aan u dhicin khasaarooyinka adduunyada qaar ka dhacay dhanka kalena wadamo badan oo adduunka jiro waa ku faa'iideen shidaalka markii lasoo baxeen hadda wadamada khaliijka oo kale wadamada maarata hadda wadamada ugu dambeeyay hadda oo shidaalka lasoo baxay oo haddana aan dhibaatooyin ka jirin oo ka faa'iida waxaa kamid a wadanka guyana la dhaho oo ku yaalo latin america oo kale angol oo kale hadda africa ruuxeeda marka wadamo badan oo gaaskiisa oo faa'iida qabaa jira marka anaga insha allah rajeynayna kaas ka kamid noqono dhinaca kale qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay shidaal sahminta iyo soo saarista ka dambeyn doonta ee soomaaliya
magacayga waa xasan cabdullahi cabdiraxmaan xasan qaraabo waxaan joogaa muqdisho tilaabadaas waa tilaabo aada u weyn waa guul soomaali usoo hoyatay waa wax wax badan lagu taamayey waan rajeynaya insha allah inay guulaysato aad iyo aadaan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay soomaaliya oo barwaaqa ah oo guulaha arrintan wax soo saarka eh dal walba wuxuu wax ku yahay khayraadkiisa iyo sida uga faa'iidaysto waxaan rajeynayaa in hogaanka dalka iyo maamulka dalka ay si fiican uga faa'iideeyaan dadkana si siman ay u qaybiyaan cadaaladna ay ka shaqeeyaan dalkana uu si uu barwaaqo ugu gaaro
magacayga cabdifataax baashe xawaari waxaan joogaa magaalada muqdisho aragtideeda ku aadan soo saarista ama qodista shidaalka ee soomaaliya waxaan isleeyahay waa rajo soomaaliya muddo badan ay ku taamaysay in maanta ay hirgashaana wax wanaagsan waaye rajada ugu weyn aan qabnana waxaa waayey inaan khayraadkan dihan ee dhulka ku jira aana laga faa'iidaysan muddo fog maanta laga faa'iidaysan doono wax badan uu kusoo kordhin doono jiilka soo koraya iyo kuwa haddaba joogaba inay fursado weyn u noqoto wax badan laga faaidi doono rajana wax walaaca ma qabo laakiin waxaan filayaa in barwaaqo ay u horseedi doonto soomaaliya magacaygu waa cumar maxdiin muqdisho ayaan joogaa runtii waa su-aal fiican baarista shidaalka soomaaliya iyo arrimahan waddooyinkii u dambeeya dowladda soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda batroolkaba ay waday waana ma garanaysaa hey in shidaalka la baaro lasoo saaro waa arin muhim oo ah dadka soomaaliyeed oo muddo soddon sano ah ee kusoo jiray burbur runtiina qof kastoo soomaaliah ayaana u arkay inay muhim tahay laakiin dhanka kale markaan ka eegno runtii marka la eego waxaa loo baahan yahay mar haddii shidaal lasoo saarayo kolley ma aha waxa shaqada la qabanahu ma aha in beer la falay oo kale waxaa loo baahan yahay in shuruuc iyo maaragtahay sharciyo la dejiyo oo maaragtahay shidaalkaas shuruuc oo u gaarah la sameeyo sababtoo ah shuruucdaas haddaan la sameynin waxaa ka imaan karta dhibaatooyin baahsanaa ka imaan kara tusaale ahaan baan usoo qaadano wadamo badan oo afrikaana waxaa jira shidaalkooda lasoo saaray markii lasoo saarayna saameyn badan oo maaragtahay dhib badan oo ka dhashay tusaale ahaan haddaan usoo qaadano wadanka nigeria oo kale runtii musuq maasuq badanaa saameeyey waxaanay sababteedu tahay in aanan la sameynin sharciyo jaadoo kale haddaan aadno ayada waxaa waaye weli waxaa maaragtahay barakac ku jira dadkii deganaa goobihii shidaalka laga soo saaray marka runtii shuruuc in la sameeyo ayaa muhiim ah waana aad baan usoo dhaweynaya runtii in la sameeyo baaris iyo lana soo saaro shidaalka soomaaliya waa maxamed cabdullaahi xuseen shurtaaye oday soomaaliyeed aqoon-yahan ah ku nool magaalada garowe puntland soomaaliya runaantii soomaaliya waa dalka lixaad ee leh khayraad dabiici ah oo xagga shidaalka iyo gaaska ee la xaqiijiyey marka laga yimaado venezuela saudi arabia iyo canada waxaa kusii xiga marka kuwait iyo imaaraadka carabta iyo ruushka iyo libiya siyaasaddii soomaaliya oo maanta aan deganayn oo la isku haysto oo iyo dalkii dagaalkii sokeeye oo maanta laga qaban dalkii aan la dejin in la baaro khayraadka shidaalka ama hawlaha loo loo qumo xaggooda loo kaco khatarteeda ay leedahay waxay ku wanaagsanaan lahayd in dib loo dhigo magacaygu waa maxamed axmed xasan waxaan ahay aqoon-yahanka puntland ku sugan macalin jaamacadeed iyo saajar dowladda federaalka waxaan markaa aaminsanahay inay arrintaas ku degdegtay waxaan markaa ku talinayaa in dowladda federaalka iyo dowladaha kaleba heshiisyada ay doonayaan inay la galaan shirkadaha shisheeye ama dowlada shisheeye inay ka dhigaan kuwo hufan oo daah furan kuwo la iskula xisaabtami karo kuwo baarlamaanka muxuu ahaa dadka soomaaliyeed matala la horgeeyo oon la odhan indhaha isku qabta ee muxuu ahaa saxiixa idinkoo indhaha isku haya magacaygu waa aadan salaad aadan badiic waxaan joogaa magaalada garowe runtii shidaal qodista ama khayraadka dabiiciga ah in uu waddan la soo baxo waxay ka mid tahay waxyaalaha kobcin kara dhaqaalaha waddankaas saameyn kara dakhliga qofka iyo kan qaran waddan uu leeyahay korna u qaadi kara waxna ka bedeli karaa noloshii bulsheed balse marka aan eegno waaqaca maanta soomaaliya ku sugan tahay marka la eego sida hay-adaha dowladeed oo qaabilsan arrimahan ama ha noqoto hay-adda sida gaarka ah u qaabilsan s b eda oo hay-adda mataqaana khayraadka batroolka iyo mataqaana qaabilsan iyo hay-adaha dowladeed oo kale sida ay capacitygeenu ay yihiin marka la eego marka la eego wadajirka bulshada soomaaliyeed iyo sida khilaafaadka jira xagga maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo inclusivitygii uu meesha uu ka maqan yahay waxaan isleeyahay xilligan la joogo in ay wax badan ka horeeyaan shidaal lasoo saaro soomaaliya shidaalkeeda inay wax badan ay ka horeeyaan baan aniga shaksiyan aan aaminsanahay ayna u baahan tahay in intaan shidaal qodista la aadin in jawigii iyo xaaladii mataqaanaa loo diyaariyo wadcigii markaas wax lagu soo saari lahaa loo diyaariyo oo marka hore ay dib isugu laabto ah soomaalidu dib isugu laabtaan sababtoo ah mararka qaarkood wadamo badan baynu soo aragnay oo shidaal laga qoray iyada oo bulshadii ay kala dhantaalan tahay sharciyadii iyo nidaamkii lagu maamuli lahaa uusan dhamaystirnayn bulsho ahaanna dadku ay markaas ay mataqaanaa barnaamijkan si sharciya loo lafagurin bulshooyinkaas marka waxaa la dhahaa khayraadku wuxuu ku noqdaa wax la dhaho hoogii ama lacanadii khayraadka wax la dhahaa jirta oo ah bulshadu marka aysan u diyaarsanayn inay halkaas gaarto oo iyadii isku baabi'iso dagaallo ay dib u gasho meeshii ay wax tari lahaydna ay waxyeelo u keento marka waxaan is leeyahay aniga shaksiyan aragtidayda marka aan runtii aan ku cabiro shidaal in lasoo saaro waa wax mataqaanaa muhim ah oo loo baahan yahay oo dhaqaalihii waddanka uu u baahan yahay laakiin waxay u baahan tahay marka hore in shuruucdii lagu soo saari lahaa waddanka la eego saamaynta xitaa deegaanka laftirkeeda la eego kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso oo aragtidooda ka dhiibanayay arrimaha shidaal sahaminta soomaaliya barnaamijka elayska v o e da ayaadna ku dhegaysanayseen ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o e da oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay arrimaha shidaal sahminta iyo qodista ee soomaaliya barnaamijka ciddii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somaali dot com ama boggeenna facebook intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo ammaana allah
barnaamijkaasina intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa washington
laantaaf soomaaliga ee v o a waxay ogeysiinaysaa dhegaystayaasheeda in gobolka minnesota ay ku qaban doonto sagaal iyo tobanka bishan oktoobar oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada maraykanka iyo kaalinta soomaalida musharaxee u qalma codadka soomaalida maraykanka in la siiyo sannadkan maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil soomaali ah oo ka socda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta zawaadi senter saacaddu markay tahay afarta ilaa shanta galabnimo haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho
waa hagaag markana ku soo dhowaada barnaamijkii qurbe waxaa inoo haya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal markale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno xarumaha waxbarashada islaamiga ah iyo faa'iidooyinka ay ka heli karaan soomaalida gobolka ontario ee dalkan kanada waxaa jira xarun islaami ah oo leh qaybo lagu cibaadaysto sida masjidka iyo qaybo waxbarasho laakiin waxaa aad u yar kuwa ay maamulaan soomaalida magaalada winsor ee gobolka ontario oo xuduud la leh magaalada detroit ee gobolka michigan ee dalka maraykanka waxaa degan soomaali kuwaasoo wada qorsho gabagabo maraya oo ay ku yeelanayaan xaruntii ugu horreysay oo islaami ah oo isugu jirta masjid qaybo waxbarasho iyo meelo ay ku ciyaaraan dhalinyarada windsor waxaa degan qiyaas ahaan in ka badan boqol qoys laakiin dhowrkii sane u dambeeyey waxaa degayey soomaali ka guuray magaalooyinka qaar sida toronto taasoo badin karta tirada soomaalida ee magaaladaasi sheekh bashiir sheekh maxamed nuur qawi oo ah maamulaha hay-adda haadi iyo masjidka alrowda ee magaalada toronto wuxuu hormud u yahay dadka hirgelinaya xarunta windsor waxaan marka hore weydiiyey halka uu marayo qorshahaasi wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal xuseen waad mahadsan tahay waanu ku dhowahay v o eda insha allahu tacaala qorshaha walaal su-aashaasi waxaan u kala qaadayaa labo mid oo aakhira ah diinteena iyo mid adduunyaba waddankan aan joogno meel lama samayn karo ama xarun ma samaysan kartian ilaa oo sharciga waddanka la maro in la register gareeyo governmentiga marka qorshaha koowaad waxay ahayd anigu inaan aan xarun samayno dowladdii ka register garayno si aan awood u leenahay ama legaly aan meel u furi karno oon kuran garayno howsheena ka iyo ilmaha ama communitiga soomaalidu inay helaan iskuol oo looga badbaadiyo waxyaabaha fitinta socdo marka alxamdulilah qorshaha koowaad waan soo register garayna governmentigi waan iska tasjiilaadkii waan sameynay iskuolkii wuxuu u baahan yahay iyadana ontario curriculum license u baahan yahay marka ischool licensekani waan soo furnay alxamdulilah labadaasi qorsho labadaasi oo tasjiilaadkan waan sameynay alxamdulilah ka waxay ahayd qorshihii koowaad qorshihii labaadna wuxuu ahaa in aan meel helno kadib oo ilmaha lagu baro diinta ilaahay qur'aanka oo lagu tarbiyeeyo ay salaad ku tukadaan ay salaada jumcaha ku tukadaan salaada taraawiix salaadaha ciidda ay ku cayaaraan oo la bilaabo marka qorshihii koowaad ilaahay wuunoo hirgeliyey qorshihii labaadna hoosheediian ku jirnaa marka waa kaa insha allah waata sheekh bashiir sida sawirada qaar aan ku arkay oo ku saabsan xarunta islaamiga ee soomaalida winsar ay yeelan doonto aad ayay u weyn tahay oo dhanka cayaaraha iyo waxbarashada iyo diintaba waa mid dhalinyaradii soomaalidu ay uga faa'iideysan karaan bal faa'iidadaas haddii aan ka hadalno maxay soomaalida oo dhalinyaradu ay ugu muhiimsan yihiin ka faa'idi karaan xaruntaas
walaal waa mahadsan tahay waa su'aal aad u qurux badan runtii alawalan waa run sidaa sawirka aragtay meeshan ilaahay hadduu noo sakiro aan ku dhigan gacanta waa meel aad u weyn oo wax walba leh meel sportsna lah meel oo maxaa layiraahdaa oo lagu maxaa layiraahdaa lagu dhigan karo aroosaska kijin leh oo salaada salaadana lagu tukan karo wax fara badan lagu qaban karo marka faa'iidada ay leedahay dhalinyarta waxaa weye markay ay iskuol ka yimaadaan inay guri fadhiyaan oo afar mitir kaliya way ku dhibtoonayaan waxay u baahan yihiin meel ay enerjigooda ku bixiyaan haddaynan helin waxaa easy ah in ay qaadaan wadooyinkii walaalahoodii hore qaadeen magaaladii torontona meel dheer nagama jirto waa saddex saacadood waxa weye waan u jeednaa fitinta ka socda iyo dilka iyo maalin walbo nima wiilal soomaaliya wiilasheena ah ku dhimanaya marka waxaa looga badbaadi karaa marka meel sidaasoo kale in la helo dhalinyartii marka gurina kuma jiri karaan haddii ay iskuol ka yimaadaan waa inay baxaan marka haddaanan center helin waa dhib faa'iido weyn ayuu u yahay inay meeshan ku hang out garayaan ay ku cayaaraan sports ku qaataan maca daalika salaadahoodna ku tukadaan loo wacdiyo ilaahi la xasuusiyo kaasi faa'iidada dhalinyarta weye waalidkuna faa'iido ayuu ku qabaa lianna ilmahooda ka warwari maayaan lianna meel waxay og yihiin oo ay ku kalsoon yihiin oo dadkoodii ama soomaalidii communitiga leedahay ay dhigayaan way ka tagayaan way usoo noqonayaan way wadayaan marka waa labada dhinacba faa'iida aad u fara badan ayaa laga helaya insha allah sheekh xuseen xasan xaaji axmed oo loo yaqaano xuseen bele wuxuu ka mid yahay macallimiinta waxbara ardayda soomaalida ee magaalada winsor maraanqadka teleefonka ee winsor kula xiriiray ayuu iiga warramay faa'iidada xaruntaasi ay ka heli karaan waa mahadsan tahay walaal waa jirtaa xarun maaragtay dadka soomaalida maaragtay ay wadaan oo uu maaragtay garwadeen nooga yahay sheekh bashiir sheekh maxamed nuur qawi kheyr allah siiyo arrintaas waa arrin runtii aad loogu baahnaa in maaragtay communitigeena soomaalida ee magaalada windsor ee gobolka ontario dalka canada ay helaan meel ayaga u gooni ah oo maaragtay arrimahoodana ay ku xalistaan ay ku cibaadaystaan soomaalidana khaas annaga noo aho maaragtay sida masaajidadan hadda la wada leeyaho muslimiinta oo dhanta isugu tagtay aysan ahayn oo kale waayo waxyaaba annaga noo khusuusaa jiro dhaqankeenii madaahibtii waa kala duwannahay dadka qaar marka wuxuu noqon karaa meel caruurtii islaamic school ahaan u noqdo ayagii xitaa caruurtii school ahaan loogu dhigo wuxuu noqon karaa meel maaragtay recreational center oo ilmihii sportskii iyo waayo meesha waa meel weyn oo maaragtay isugu imaan karaan oo caruurtii ku dheeli karaan sportskooda iyo muxuu ahaaye ama basket ha noqoto ama sokorkii ha noqoto wuxuu kaloo noqon karaa meel cultural center ah oo soomaalidii isugu imaadaan isku xog wareystaan ay ku sheekaystaanoo wixii magaalada kusoo kordhay iyo wixii ka dhacay iyo liska warhaayo waayo khaasatan dad badan baa jooga oo gobolkan ku cusub inta badan dadka imaadana waxaa la keenaa magaalooyinka yareero sida winzer oo kale yaa la keenaa winzerna waa magaalo iska yar oo adiga rafli laba boqol oo kun ilaa laba boqol iyo afartan kun inta u dhexeysa ayaa ku nool marka meel cibaado noo noqoto islamic school noo noqoto dhaqan maaragtay dadkii dhaqankeena aan ku ilaashano si gooni ah annagoo muslimiin wadan ah ayaan haddana soomaali siinaho dadku waa kale dhaqan duwannahay marka runtii aad baa loogu baahan yahay dadkeenayna maadaama ay soo bateen meel ay gaari karaan weliba meesha hadda aan rajaynayno in meesha maaragtay laga helo ama laga fududeeyo meesha hadda laga helay waxay tahay waa meel community uu ku badan yahay soomaalideenna runtii waa aad iyo aad wax loogu farxo meel maaragtay gooni aan ilmaheyna qur-aanka ugu baran karno oon dhaqankeena ku baran karno luqadeena lagu baran karo soomaaliga ahaa farbaradkii wixii oo dhan laisugu keeni karo lagu wada kulmi karo runtii farxad bay noo tahay annaga haddaan nahay soomaalida winzer aniga khaasatan xuseen ahaan waxaan dareemaa runtii in farxad weyn ii toho kii hore oo maaragtay masaajid hore oon dhisna ayaa jiray oon muslimiinta oo dhan kale nagala dhexeey oon ku guuleysanay asagana waa socdaa kanna inuu gooni noo sii ahaado runtii waa wax aad iyo aad aan ugu faraxno marka marka farxad gooniyaan dareemaynaa walaal
hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee magaalada winser ayaa soo dhoweeyey qorshaha socda ee lagu furayo xarunta islaamiga ah waa kan maxamuud cabdalla oo ka mid ah hogaamiyaashaasi haddii ilaahay noo fududeeyo faa'iidada laga helaayo wax la koobi karo ma aha run ahaantii carruurteenna dhallinyarada waxay helayaan meelay isugu yimaadaan oo ku cayaaraan information ay ku kala qaataan carruurteenna waxay uga badbaadayaan waxyaabaha xun crimeka insha allah iyo waxyaabaha wanaagsanna waa lagu baraya insha allah sheekh bashiir sheekh maxamed nuur qawi ayaan mar kale weydiiyey xilliga la filayo in xaruntaasi la furo oo ay soomaalidu la wareegaan maasha allah akhi xuseen runtii wax walba ilaahay subxaana watacaala gacantiisay ku jirtaa waqti wanaagsan rabbi ayaa og insha allahu tacaala laakiin waxaan rajeyneynaa dhammaadka sanadkani december inaan aan helno insha allahu tacaala ama bilowgii inaan gacanta ku dhigno insha allahu tacaala waa gacanta ku dhigita iyo kadib ayaan balangareyneynaa renovationkeeda iyo wax lamid ah iyo furitaanka baaraka allah fiik dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay xarumaha waxbarashada islaamiga ah iyo faa'iidooyinka ay ka heli karaan soomaalida gobolka ontario ee dalkan kanada inta aan mar kale kulmi doonnaba xuseen nuur xaajiyo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
xuseen nuur xaaji aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi qurbe markana dhinacii kaalimaha heesaha intaanan gaarin bal ciyaarihii iyo mahad cali xidir
kulanto cana wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga dhegaysanaysaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku faaqidi doono tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad laba kun labaatan iyo afarta ee ka socda caasimada soomaaliya tartankan oo ay ka qaybgelayeen ku dhowaad labaatan degmo oo ka tirsan gobolka banaadir iyo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe oo lagu casuumay ayaa ugu dambeyntii waxaa iskugu soo haray fiinaalka tartankan degmooyinka kaaraan iyo gubadley ee gobolka banaadir iyadoo maalinta jimcada ah la rajeynayo in lagu soo gabagabeeyo garoonka injineerisow stadium ekisconis ee dhaca degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir haddaba barnaamijka waxaa marti igu ah oo ila falanqeynaya maxamed ciise maxamed madaxa horumarinta ciyaaraha gobolka banaadir gudoomiyaha isboortiga degmada gubadley tar cali maxamed iyo cabdikariin maxudiin doodey gudoomiyaha ciyaaraha degmada kaaran dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay maxamed ciise maxamed madaxa horumarinta kubadda cagta gobolka banaadir tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad waa tartan sanadle ah run ahaantii bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir degmooyinkeeda iyo degmada balcad oo marti ku ah sanadkii saddexaad aada u xiiseeyaan sida muuqata galabta kulan adag oo samafiinaala waxaa dhex maraysay labada degmo kale ah degmada kaaraan iyo degmada dharkeenley guusha ay ku raacday degmada kaaraan ruahaantii aad ba ay kubadda u xiiseeyaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir ruahaantii tartankan saddex xiiso ayuu xambaarsan yahay sanadkan tartankan wuxuu soo bilowday sideedda bisha sagaalaad ko iyo tobanka bishaan aan maraynana waxaa la ciyaaray samafiinaalihii ugu dambeeyey labada koox ama labada degmo kaaraan iyo dharkeenley waxaa la filayaa in tobanka bisha tobanaad labada kun labaatan iyo afar in lasoo idleeyo walow laga yaaba jadwalku inuu wax ka bedelmo laakiin sidaas ayuu qorshaha u yahay xiisaha labaad uu xambaarsan yahay waxa weeyaan waxaa ciyaaraya degmooyin oo sannadihii hore kaga qaybgelay deegaan ahaan ayaa sanadkan ciyaaraya sida degmada daarusalaam degmada garis baley iyo degmada guwadley waxaa xusud mudan degmada daarusalaam waxay soo gaartay qaybaha ugu dambeeyo ee tartanka samafiinaalihii ayaa la reebay maalinta shalay ahayd degmada guwadley ay reebtay oo fiinaal u gudubtay sidoo kale guwadley waxaa xusud mudan oo difaacanaysa koobka ayadoo deegaan ay qaaday haatanna ayadoo degmo ayay fiinaal taagan tahay waa xiise kale oo tartanka maxaa ku dhahdaa sare uu qaadayo waa mahadsan tahay waxaan sina mukhtaar degmadaada gobolley sanadkii hore waxay qaaday iyadoo degmo aanan ahaynin tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir sanadkan ma difaacan kartaa iyadoo ah degmo buuxda oo ciyaaraysa tartanka ciyaaraha maamulka gobolka banaadir waa ku dhawaayey maasha allah waa fiicantiin sida quruxda badan mar walbo aa ka wareysiin isboorsa maadaama uu joogno fiinaal waxaan aaminsanahay baloonina caddi madow waaye laakiin mar walba waxaa ku fikirnaa maadaama aanan jaabion oo shalay anagoo deegaan aqanay maantana anagoo degmada difaacanun koobka baloonian football waaye dadaa waqti iyo jawi waqti lagu bixiyey waxaan dhihi laha kaaraan insha allah aniga eeda waxaan kala helnaa leenahay kulanka maanta isniinta diyaargalooyina boqolkiiba boqol waa wanaagsan yahay mar walba waxaa haysanaa ciyaarto tayo leh oo marnama ku fikir lahaa magaxa degmada inaan kor u qaadaan waxay culeys iska saareen shalay dadaa joogeen eedoo deegaana qaadeen maantana eedoo degmaa joognaa dheheen waxaan jeclana dheen shalay meeshay joogto inaan ku heno mar walba waxaan aaminsanaha ciyaartooda boqolkiiba boqol aaminsanaha ku kalsoona inay ii joogaan iyo macallin daayaroo macallin kulli yiraaho tartaga horena waxaa iila jooga ciyaartooy saas uma banno kabtan xamis oo kale matlax buufan kabtanka labaad iyo bagabacun la yiraho asna iila jooga sanad kale joogeen saddexdaasa mar walba ciyaartooda ku shaqeeyaan oo dhiirigeliyaan oo u sheegaan shalay eedoo deegaana inay qaadeen maantana eedoo degmaa inaan difaacno saddexdaasa culeys iska saareen maantana waxaan aaminsanaha insha allah inaan koobkan wax walba alacaaga qorin laakiin inaan qaadana aaminsanaha fikradeeda kakaal kaaraanto waa isla soo dheelinay guri waa kasoo wada baxnay waan is aragnay meel walba ka adegan yihiin meel walba ka jelcan yihiin ciyaartooyda waa garanayaan manan ku cusmin oo horaa isla soo dheelan bareejaa galnay haddana insha allah waxaan sugaynaa kulankan fiinaalkana wuxuu ku dhammaado dharkeelle iyo kaarana wada dheeleen waa ka badiyey saddex xaalan ugu badiyey waxaan leeyahay taageerayaasha degmada kaarana balay aan leeyahay fiinaalaha usoo gudubnay titaankaan oo soo camireed horaan uu sheegay intaan ciyaarta bilaabo inaan dharkeelle aan ka badinayo haddana waa ka badiyey waxaa magacaabay macali xamaam aan magacaabay oo ma aragtay sanadaha ugu dambeysay imaanaya samafiinaal oo yakshiid laba sano socodka fiinaalkeena marka sidana sporti fan waay haddaan sporti fan haysanin ma soceysid wanooni dhaqaalo waay haddaan dhaqaale haysta waa socnay marka gobadley waa dad dirs ayaan wada naanay laakiin waxaa leeyahay galo laba qof qan wada qoslisaad gobadley waxaan leeyahay hadduu leeyahay waa is soo aragnay gruubka aan isku aragnay maarag gruubka aan isku aragnay ciyaarta ogeyd hal yaal ku dhamaatay maaragta kolley fardo la isku hal iskuma faanay laakiin gobadley waa ka badinaa gobadley waa ka badinaa koobkan waxaan keenaynaa hadduu leeyahay xarunta degmada kaaraan aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xidar oo idinkaga tegaya sidaas iyo kala wanaagsan
waa tahay mahad cali xidir iyo hees dhinacaasi aan kaga gudubna ciyaarihii markana waa heesihii ku soo dhowaada codadka saade cali iyo cabdibaadil
Thank you. janaha siiyo saade cali warsame iyo sidoo kaleeta fanaanka codka baxsan ee cabdibaadil ayaa heeskaasi ku wada luuqaynaya halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa washington waa sahre cabdi oodin leh intaynu mar kale kulmi doonnaa haatan isma dhaafnay nabadgelyo